galab wanaagsan dhegeystayaal kuna soo dhowaada idaacaddana galabta iyo wararka v o a oo idinkaga imaaneysa washington dhegeystayaal waa galab khamiis ah lixda bisha abril sanadka labada kun iyo saddex iyo labaatanka saacadduna haatan afrikada bari waa afartii galabnimo waxaad naga dhegaysanaysaan mawjadaha gaagaaban ee toddobiyo tobanka iyo sagaaliyo tobanka mitrban iyo boggeena v o w somaali com iyo efemyada magaalooyinka geeska afrika qaar idaacadda galabta iyo wararka v o a waxaa idiin soo jeedinaya anigoo ibraahim xasan daandure aad idaacaddana galabta iyo wararka v o a aad ku mali doontaanna waxaa ka mid ah barnaamijka bandhigga v o a oo toddobaadkan ku saabsan soonka iyo waxtarka uu leeyahay caafimaadka maskaxda soonku guud ahaan anagoo dhan buu horta caafimaad noo yahay hadday ahaan lahayd maskax hadday ahaan lahayd jir hadday ahaan lahayd qaabka aan u fagshan gareyno dhan walbaba maaragtay banefed ayaa noogu jira waxaa la ogaaday markii la sameeyey istaadiyo badan runtii daraasooyin badan la eegay soonku inuu u leeyahay banefed badan dadka bini aadanka iyo caafimaadkooda iyo waalpiininkooda dhan walba markii la fiiriyey
waxaa kaloo aad dhegeysan doontaan shirkadda tiktok oo lagu eedeeyey in si qaldan ay u adeegsatay macluumaadka carruur da'doodu ay saddex iyo toban sano ka hoosayso dalka britain
haddii aanu eegno dhibaatada tictok waxay u keeni kartaa carruurta soomaaliyeed runtii de carruurta soomaaliyeed waxay la mid doon carruurta u k ee maanta lagu eedeeyey in macluumaadkooda ama dheetadoodii si khalada ay tictok u isticmaashay
waxaa kaloo aad dhegeysan doontaan barnaamijka dhakhtarka weydii iyo xubintii dooda gaaban iyo qasaa'idkii aan idinku talagallay bishan barakeysan ee ramadaan hase yeeshee intaasoo dhan waxaa ka soo horreyn doonaa warkii wasiirada arrimaha dibadda ah ee sacuudiga iyo iiraan ayaa maanta waxaa la sheegay inay ku kulmeen magaalada beijing ee dalka shiinaha kaasi oo ah kulankoodii ugu horreeyey oo rasmi ah muddo ka badan toddoba sanno kulankan ayaa waxa uu ku soo beegmayaa si loo dhammeeyo wadaxaajoodka labada dhinac kadib heshiis deg deg ah oo diblomaasiyadeed oo shiinuhu uu garwadeen ka ahaa bishii hore islamarkaasna lagu gogol xaarayo sidii caadi u noqon lahaa xiriirka labada dal labada wasiiru dibadeed ayaa markii uu soo dhammaaday wadahadalka ay ku yeesheen magaalada beijin waxay isku afkarteen in ay bilaabaan qabanqaabada dib u furista safaaradaha iyo qunsuliyadaha iyo ballaarinta xiriirka iyo iskaashiga ka dhexeeya labada dal iiraan ayaa xaqiijisay in kulanka labada wasiir arrimo dibadeed uu xigi doono booqasho madaxweynaha dalka iiraan ibraahim ra'iisi uu ku tegi doono magaalada riyaad ee dalka sacuudiga casumaad uu ka helay kadib boqorka sacuudiga salmaan bin cabdulcasiis martiqaadkaasi oo sacuudigu aan ugula xaqiijin wadamada gobolka iyo kuwa kale ayaa soo dhoweeyey heshiiska iiraan iyo sacuudiga oo ah tallaabo wanaagsan oo dhanka xasiloonida ah oo u gogol xaaraysa soo dhowaanshaha diblomaasiyadeed ee gobolka maraykanka iyo faransiiska ayaa soo dhoweeyey tallaabadaasi balse waxay su-aal geliyeen mowqifka iiraan xogeyaha guud ee qaramada midoobay antonio guteres ayaa waxa uu bogaadiyey tallaabada wuxuuna sheegay inuu diyaar u yahay dadaalkiisa ku aadan horumarinta wadahadallada gobolka arbacadii ayaa iiraan waxa ay soo dhoweysay baaq uu jeediyey maraykanka talaadadii ahaa in gacan laga geysto joojinta colaadda yemen iyadoo la taageerayo geedi socodka nabadda waxaana teheraan ay tixgelisay in hadaladii ergega gaarka ah ee maraykanka u qaabilsan yemen timothy landorkin talaadadii ay ahaayeen kuwa lagu qanco ciidamada ammaanka ee dalka bakistan ayaa howlgal ay fuliyeen goor habeena waxa ay ku dileen sideed ka mid ahaa kooxaha fallaagada ee ku sugan meel u dhow xuduudda afghanistan sida uu sheegay militariga iyadoo israsaaseyn dhex martay ay sababtay dhimashada hal askari iyo dhaawac afar kale ah sida lagu sheegay bayaan ka soo baxay militariga bakistan israsaaseyntaasi ayaa waxa ay ka dhacday deegaanka shiin warsek ee koonfurta waziristan oo ah degmo ku taala waqooyi galbeed ee gobolka khayr bakhtunwa halkaasi oo howlgal sirdoon hii laga sameeyey militariga waxa uu sheegay in dagaalyanada dhintay ay si firfircoon ay ugu lug lahaayeen weerarada ka dhanka ah ciidamada ammaanka iyo dilka muwaadiniin aan waxba galabsan milatarigu ma sheegin kooxdaasi fallaagada ee la dilay iyo cidda ay ka tirsan yihiin balse gobolka buuraleyda ah ee ku teedsan xuduudda afghanistan ayaa muddo dheer saldhig waxa ay u ahayd talabaanka bakistan iyo maleeshiyaad kaleeto ilaa iyo dhowr sano ka hor booliiska israa'iil ayaa habeenkii labaad waxa ay xoog ay ku galeen barxadda masjidka weyn ee al aqsa ee ku yaala bariga qudus ee la haysto si ay markaas uga saaraan falastiiniyiin ku sugnaa gudaha masaajidka taasoo keentay isku dhacyo dhex maray booliiska iyo tobannaan qof oo falastiiniyiin ah oo ku dhex cibaadaysanaya masjidka kooxo falastiiniyiina ayaa maanta gantaallo waxaay ku rideen koonfurta israa'iil militariga israa'iil ayaa sheegay kadib markii booliiska israa'iil ay weerarka ku qaadeen masaajidka al aqsa uu dhaliyey rasaas xuduuda iyadoo ka gudubta taasi oo sare u qaadaysa cabsida laga qabo inay sii kororto sida ay sheegayaan wararka tobannaan qof oo yuhuuda ayaa subaxnimadii saaka gudaha u galay barxadda masjidka al aqsa iyadoo ciidamada israa'iil si aadihi ay u ilaalinayeen taasi oo qayb ka ah dabaaldeg xus ee yuhuuddu ay leeyihiin oo soconaya ilaa iyo arbacada dambe warkiina dhegeystayaal waa dhaga intaas ayaan dhegeystayaal mar kale idin leeyahay maalin kadib dabaaldega ku-biiritaanka finland ee isbahaysiga neto ayaa xubnaha gaashaanbuurtaasi markiiba ay bilaabeen shaqadoodii arbacadii iyaga oo la tacaalaya khataraha amni ee ka imaanaya ruushka iyo shiinaha labadaba wariyaha arrimaha diblomaasiyadda ee v o a sindisain ayaa warbixintan ka soo dirtay brussels falastiin axmed iimaan ayaa soo jeedinaysa kadib markii ay ku farxeen fiinland noqoshada xubinta koow iyo soddonaad ee neto wasiirada arrimaha dibadda ee dalalka neto ayaa arbacadii ka dooday xaqiiqada adag ee duulaanka ruushka ee ukrein waxayna qorsheeyeen sida loo qalabeynayo ukrein iyadoo la filayo in xilliga guga weeraro hor leh ay ruushka soo qaadi karaan fiinland waxay soo fadhiisatay miiska iyadoo qayb ka ah qoyska neto xogayaha arrimaha dibadda antony blinkan xogayaha arrimaha dibadda maraykanka antony blinkan ayaa sheegay in ku biirista fiinland ay saameyn weyn yeelan doonto
fiinland waxay sidoo kale ka dhigaysaa isbahaysiga guud ahaan mid xooggan taasina lafteeda ayay muhiim u tahay waxaana u malaynayaa inay yeelan karto faa'iidooyin dheeraad ah oo ku saabsan dareenka in ilaa iyo xad ruushka ka fikiro in fitanka ama ballaarinta gardaradiisa in wadiiqadda ay neto ay uga hortegayso uu hadda yahay inay sii xoogaysatay
opposes to that has now become even stronger.
isniintiina bilinkan ayaa fariintan u diray madaxweynaha ruushka valadimir putin I'm tempted to say this is maybe the one thing uh, we can thank Mr. Putin for. Uh, because he, waxay ila once again, tahay here inaan is- idhaahdo malaha tani waa midda keliya ee aan uga mahadcelin karno master putin waayo mar kale waxaa dhacay wax uu horey u sheegay inuu doonayo inuu ka hortago wasaaradda arrimaha dibadda ee ruushka ayaa sheegtay inay uga jawaabi doonto ku biiritaanka finland ee nato in ay kor u qaaddo joogitaanka milatarigeeda haddii ay muhiim noqoto kulanka brussels ayaa ku soo aaday iyadoo taangiyada nato iyo gaadiidka dagaalka ay ku qulqulayaan furimaha dagaalka ee ukraine wasiirka difaaca ee ukraine ayaa toddobaadkii hore la wadaagay muuqaal muujinaya isagoo tijaabo u raacay taangiyada dagaalka nuuca loo yaqaano jallenger laba oo ay bixisay britain michael kimmage oo ah baree taariikhda ka dhiga jaamacadda catholic university of america ayaa qadka skype-ka ugu sheegay v o a in dunida ay isha ku hayso si ay u aragto sida uu u dhici doono weerar celiska la filaya xilliga guga So whether it's the United States, whether it's Russia, whether it's Ukraine, whether it's China, whether it's Europe, whether it's the world's democracies and, and non-democracies.
haddaba haddii ay tahay maraykanka hadday tahay ruushka hadday tahay ukrein hadday tahay shiinaha hadday tahay yurub hadday tahay dimuqraadiyadda adduunka iyo hadday tahay dimuqraadiyad la'aan waxay ila tahay in qof kasta uu hadda neefta dib u hayo xilligan mana jiraan wax badan oo diblomaasiyad ahaan ku dhici doona ilaa aan aragno inta uu la eg yahay weerar celiskan uh, until we see how far this counteroffensive goes.
dagaalka bakhmuud ayaa weli ka socda ukraine in ka badan toddobaatan kun oo qof ayaa magaalada ka qaxay luke coffey oo ka tirsan macadka hudson institute ayaa isagoo skype-ka v o eda ugu warramaya isna waxa uu yiri The Ukrainians are really focused on stabilizing the situation around Bakhmut, while at the same time tying down as many Russian forces there. as dadka reer yurub possible.
ayaa waxay hadda diiradda saarayaan xasilinta xaaladda baqmuud iyadoo isla markaana la dilayo inta ugu badan ee ciidamada ruushka ee suurtagalka ah halka isla markaana kor loo qaadayo tababarka iyo qalabka abramas ee taangiyada jallenjeriska si loogu adeegsado weerarada iyo baabuurta kale ee dagaalka sida barala iyo loobaska caqabadaha oo ka mid ah weeryahanada baralis ee loberiska iyo baabuurta dagaalka marka xaaladdu ay hagaagto marka goobta dagaalka la diyaariyo sida ay jecel yihiin in la yidhaahdo dhoobaduna ay qallasho waxay ila tahay inaan arki doonno dadka reer yugdheen oo dhaqdhaqaaqyo waaweyn ka samaynaya goobta dagaalka Uh, then I think we'll see the Ukrainians make some big moves on the battlefield.
blinkan iyo hogaamiyaasha nato ayaa sheegay in ruushka uu ku fashilmay inay niyad jebiyaan dadka reer ukraine iyo isbahaysiga iyaga taageerayaba intii lagu jiray xilliga qaboobaha sidii horeba uu u qorsheeyey putin
warbixintii weriyaha arrimaha diblomaasiyadda ee v o a sindisein ay ka soo dirtay brussels waxaana soo jeedinaysa falastiin axmed imaan hay-ad madax bannaan oo ilaalisa macluumaadka oo britain ayaa talaadadii lasoo dhaafay ku ganaaxday laba iyo toban dhibic toddoba milyan oo geniga ingiriiska ah oo u dhiganta shan iyo toban dhibic sagaal milyan oo dollarka mareykanka ah shirkadda tigtoga shirkaddan ayaa waxaa lagu eedeeyey in si qaldan ay u isticmaashay xogta caruur da-doodu ay ka hooseyso saddex iyo toban sano wariyaha v o a cabdixaafid cawil ismaaciil ayaa warbixintan nooga soo diray london gudoomiyaha xafiiska warfaafinta britain ayaa sheegay in shirkadda tiktok oo da-yar badan ee isticmaasho la ganaaxay lacagdan shan iyo toban dhibic sagaal milyan oo dollar arrinkan ayaa imanaya iyadoo baaritaano adag lagu sameeyey tiktok iyo shirkadda leh ee shiinaha laga leeyahay ee loo yaqaano bitdance shirkadahan ayaa culays kala kulmay dowladaha reer galbeedka oo warwar ka muujiyey in shirkadahan leeyihiin khataro la xidhiidha xadista xogta sirta ah iyo ammaanka shabakadaha internetka hay-adda ilaaleynta arrimaha gaarka ah ee britain ayaa waxa kale oo ay sheegtay inay shirkadda tiktok ku guuldaraysatay ogaanshaha iyo ka saaridda muuqaalada ay geliyaan aaladooda caruurta da-doodu ka yar tahay saddex iyo toban jir iyo xataa iyada oo shirkaddu ka warhayso in caruur da'yar isticmaasho aaladahooda aanay amar ka qaadan waalidka caruurtaasi dhalay sida shuruucda britain ee ilaalinta xogta caruurtu u dhigayso aaladan oo ay isticmaalaan qaybo badan oo ka mid a bulshada adduunka soomaali badanna ay isticmaasho sidee ayay u saameyn kartaa isticmaalka xogta da'yarta soomaaliyeed yaxye aadan koodbuur oo ku takhasusay culumta tiknolojiyadda ayaan su-aashaasi weydiiyey cabdixaafid aad baad u mahadsan tahay haddii aanu eegno dhibaatada tictok ay u keeni karta caruurta soomaaliyeed runtii de wa caruurta soomaalida waxay lamid tahay caruurta u k ee maanta lagu eedeeyey in macluumaadkooda ama dheetadoodii si khalada ay tictok u isticmaashay inay u ogolaatay milyan caruur gaadhaysa inay galaan sistamkaas iyagoo aan runtii loogu talagelin wax saddex toban jir ka yara ay galeen taasoo ay la mid tahay caruurta soomaaliyeed ee meel walba jooga dalkeenii inay iyaguna sidaa iyo si leegba caruurta u geliso dheytadoodii ama macluumaadkoodina ay tictok ilaalilayn ee loo isticmaalayo sidaa khaladka ay u isticmaashay ay caruurta soomaaliduna ay la mid tahin caruuraha kale adduunyada tictok lagu eedeynaya inay dheytadooda si khalad u isticmaashay dhibaatada kale ee jirtaa waxa weeyaan iyadoo aan dowlad maanan aan jirin maanta dee la socon karta ama baari karta ama ogaan karta dheytada caruurta soomaaliyeed sida la hadayo iyo wixii loo isticmaalayo iyo waxaa midna baan ogaan karin oo runtii khatarteeda ah markaa waxaa qurux badan inay waalidiintuna ogaato in tictok lagu eedeeyey inay caruurta dheytadooda ay xadayso si khaladan ay runtii u isticmaaliso taasoo muhiimada ah inay waalidiintu ay ogaadaan oo ay u faajignaadaan oo iska ilaaliyaan dhinaca kale ganaaxani saameyn intee leeg ayuu ku yeelanayaa sumcadda shirkadaasi waa kan mar kale yaxye su-aasha labaad haddaan kaaga jawaabo ganaaxani sumcad xumo ayuu keenayaa tictok waayo de waxaa lagu eedeeyey inay dheytadii caruurta ay si khalado isticmaaleen in xataa dheytada dadka caadiga ah inay isticmaasho dowladda china ay gasho oo isticmaasho markaa taasna waxay keenaysaa runtii inay dadku aada uga faajignaadaan oo aysan aaminin oo maadaama dee dheytadoodii ama macluumaadkoodiiba la isticmaalayo markaa runtii aad bay dhibaato si sumcad xumo ugu keentay tictok inkasta iyaga laftoodu ay diidan yihiin lakin arrinkaas waxba kama jiraan laakiin waa dhaawac korley soo gaadhay iyo sumcad xumo hay-adda ilaaleynta xogta ee britain oo baadhaysay tabinta xogta intii u dhexaysay bishii mey sanadkii labada kun iyo sideed iyo tobankii ilaa bishii julaay ee sanadkii labada kun iyo labaatanka ayaa sheegtay in shirkadda tictok ay u ogolaatay ilaa hal dhibic afar milyan oo caruur ah oo ku nool ingiriiska da-dooduna ka yar tahay saddex iyo toban jir inay adeegsadaan aaladda inkasta oo madal sharciyadeeda ay ka mamnuucayso caruurta yaryar inay dejistaan aaladdan hay-addaasi ayaa waxaa kale oo ay sheegtay inay jiraan shuruuc ilaalisa inay caruurtu ammaan tahay marka ay isticmaalayaan aaladaha teknolojiga sida loo ilaaleeyo guud ahaan ammaankooda nolosha caadiga ah dadka ku nool wadamada soo koraya ee aan haysan tiknolojiyadda ama dhaqaalaha lagu ilaaleynayo ee deegaanadaasi xogtooda soomaaliduna ku jirto ayaa ugu badan dadka khatarta ugu jira in xogtooda la xado oo la isticmaalo cabdixaafid cawil ismaaciil v o a london
haatana dhegeystayaal waxaad ku soo dhowaataan bandhigga v o a toddobaadkan wuxuu ku saabsan yahay soonka iyo waxtarka uu u leeyahay caafimaadka maskaxda waxaa soo jeedinaya xuseen barre aadan
kulanti wacan oo wanaagsan dhegaystayaal kuna soo dhowaada barnaamijka bandhigga v o a oo toddobaadkan aynu ku eegayno waxtarka uu soonku u leeyahay caafimaadka maskaxda muslimiinta caalamka ayaa gudanaya waajibaadka soonka ee bishan barakaysan ee ramadaan khubarada caafimaadka ayaa isku raacsan in caafimaadka guud ee bini'aadanka uu ku xidhan yahay hadba waxa uu cuno qofku taasoo keentay in dunidu ay ku baraarugto ahamiyadda ay caafimaadka u leedahay inuu qofku ilaaliyo cuntadiisa si aan haddaba faham buuxa uga helno saamaynta uu soonku ku leeyahay caafimaadka maskaxda waa inaynu marka hore fahanno cilmi ahaan qaabka ay maskaxdu u shaqayso iyo sida cunnada iyo jimicsiga qofka ay ula falgasho waxaana sharaxaysa doctor ayaan jaamuus oo ku takhasustay caafimaadka maskaxda kuna sugan dalkan maraykanka soonku guud ahaan anagoo dhan buu horta caafimaad noo yahay hadday ahaan lahayd maskax hadday ahaan lahayd jir hadday ahaan lahayd qaabka aan u fagshan gareyno dhan walbaba maaragtay benefit ayaa noogu jira dad badanna waxay u soomaan siyaabo kala duwan anagoo islaam oo kale ah de waxaan usoonaa waa waajib uu nagu yahay dad waxaa jira iyagu laakiin diinba aan lahayn oo u soomaan inay caafimaad ka helaan xagga qaybo kale iyaguna ay u soomaan in maxaa la yiraahda ay hilibka iskaga dhimaan oo kale marka waxaa la ogaaday markii la sameeyey istaadiyo badan runtii daraasooyin badan la eegay soonku inuu u leeyahay benefit badan dadka biniaadanka iyo caafimaadkooda iyo waalpiininkooda dhan walba markii la fiiriyey marka waxaan kor istaagi doonaa bal inaan fahno siduu maskaxdeena soonku caafimaad ugu yahay inta aanan su-aashaas ka jawaabin horta waxaan isku dayayaa inaan fahano maxaa keena jirooyinka inta badan maskaxda lasoo darsa sida anxiety-ga oo welwelka ah sida depressionka iyo kuwo kaloo badan xagee ka yimaadaan sababahooduna muxuu yahay maskaxda qaabshaqeynteeda waa inaan fahnaa maskaxda waxaa jirta laba transmitters oo oo brainka ka mid ah oo iyagu la yiraahdo waxay mas-uul ka yihiin inta badan jirooyinka maskaxda lasoo darsaa labadaasi waxay kala yihiin serotonianka iyo kan kalena waxaa weyaan dobaminka labaduba marka waxay leeyihiin laba shaqo oo kala duwan mid walba wuxuu leeyahay rool brainka uu u fagshan garayo uula shaqeeyo mathalan hadda tusaalo kale serotonianka isagu qeybtiisa oo brain fuctionka uu qaabilsan yahay waxaa weeyaan abateedka oo kale waa halkay iska soo gelayaan soonka yacni iyo digestankeena siduu u shaqeeyo yani inaan musqusha galnoo kale wuxuu kaloo uu qeyb ka yahay chemicalkan hurdadana siisa ee melantonianka la yiraahdo waa halkaas halka sometimes qofku marka uusan helin hurdo badan ee ku dhaceyso waxan welwelka ah amba excietiga amba depressionkaasoo kale waa halka maaragtay umulaha oo kale haddaysan si fiican ay u seexan ay u yihiin farnable inuu cudurka ku dhaco halka kan kale ee domiyanka ahna isagana uu muhiim yahay maxaa la yiraahdaye qeyb weyn oo maskaxdeena prefectionka uu qaabilsan yahay qeybtaasoo ah qofku inuu dareemo satisfaction ama qanaacada waxa loo yaqaano qofku inuu dareemo inuu wax sameynayo inuu guulo gaarayo waxaa la yirahdaa bini aadanku qeyb weyn ee noloshiisa waxay ka tahay yacni guulahan gaarayno inaan dareemayno inaan wax sameynayno inaan dareemayno inaan mataqaanaaye iyo inuuna siiyo pleasureka wax la dhaho yani inaan fil god dareeno kuwaasoo iyaguna la xiriira dee guulaha gaaraysid inaad dareemaysa inaad tahay qof u kacaya maalin kaste inuu gool amba mataqaana wax uu higsanaya gaaro sidoo kale markaad guul gaartid ama achievementiga laftirkeeda ayuu shaqo ku leeyahay marka waxaa la yiraahdaa labadaasi markay imbalance uu ku dhaco oo sidii la rabay iyo meeshii la rabay ay istaagi waayaan ayaa inta badan qofka waxaa la soo darsa jirooyinkan maskaxda bisha barakaysanee ramadaan ayaa waxaa jira waxtar kale oo ay u leedahay isku xidhnaanta bulshada taasoo waxtar u leh caafimaadka iyo badqabka guud ee maskaxda iyo mooralka sida uu faahfaahinayo doctor cabdirashiid takar oo ah dhakhtar dhinaca caafimaadka maskaxda iyo dhimirka ku takhasusay kana howlgala boqortooyada britain
ramadaanka soomidiisu wax weyn bay ka tartaa oo dee wanaag badan baa laga sheegay islaan iyo waxaan islaam ahaynba inay faa-ida ugu jirto jirka iyo maanka xanuunada ama jirka guud ahaan caafimaadka jirkeena oo dhan faa-iidooyin badan buu leeyahay laakiin hadda waxaa maanta ka hadlayna waxa weeye faa-iidooyinka ay maskaxda iyo maanku ka heli karaan saa dareemi karna kulligeen bishaan waa bil dee sida ilaahay sheegay ay naxariis iyo iscafis iyo raxmadda ilaahay ay ka buuxdo waa bil dadka niyadoodu ay wanaagsan tahay qofkii soomaya ilaahay uu rajo weyn ka rajeynayo waa bil ay dadku magaranaysaa inta badan ay usoo jeedaan oo sanadka labaiyo tobanka bilood bisha cibaado gaara maadaama ay leedahay uu qof kaste qofka ilaahay waafajiyo uu dhexda xiranayo marka halkaas dee naxariistii rabbi iyo magaranaysa wanaaggaa la sameynayaa ku jira laakiin waxa anaga hadda ka hadlayna waxa weeye waxaa bilaa-aadanka aynu u jeedno caafimaadka wanaagga loo jeedo aynu anagu arki karno baaritaano badanoo la sameeyey oo dad muslimiin ah iyo dad aan muslimiinba ah sameeyeen waxaa lagu ogaaday in bishaa ramadaan dadku soomayaan dadku ay dareemayaan farax iyo reyreyn ay yaryihiin xanuunada maanka ku dhaca kuwa ugu badan oo ah depressionka iyo ansacityga stressku inta badan uu dadka ku yaryahay marka qofkii uu magaranaysaa uu ka fiican yahay koobiyo tobankii bilood oo kale badanaa arrimahaas aan soo sheegna dee naxariista iyo raxmada rabbi iyo wanaagga ilaahay noo galay waa meeshooda laakiin tan culumtan sayniska oo dadkaan muslimka ahayn iyo wax muslimka aan isla fahmi karno waxaa lagu macneeyaa wanaagaas waa midda koowaade waa bil dadku ay isu arkaan oo isu yimaadaan oo magaranaysa ay nolosha qeybsadaan hadday noqoto inay salaadii isugu tagaan hadday noqoto familadu inay isu yimaadaan oo is arkaan rajadaas qofka uu qabo uu waxyaabahaas uu sameynayo uu ka qabo iyo cibaadada dadka badankood inay usoo jeedsadaan oo ay aada u sameynayaan bishaas iyadana qofka muurkiisa waxaa layihahda farxadiisa ayay kor u qaadaysaa waxyaabaha oo cilmiga sayniska lagu baaray oo lagu ogaaday waxaa ka mid ah in maadooyin maskaxdu unugyada maskaxdu waxay ku wada xiriiraan ka mid ah oo la yiraahdo waxay inta badan kontroolshaa ama sabab u noqon kartaa farxadda iyo murugada in maadadaas maado la yiraahdo serotonin oo dhiigga ku jirtahay in markii baaritaan la sameeyey dadku markuu sooman yahay bishaa ramadaan sooman yahay iyo kuwaan ramadaankaa soomanayn soomka caadiga ah inay kor u kacdo marka dad badan oo aan magaranaysa aan muslimiin ahayn ayaa saa darteed u sooma inay isaga daweeyaan ama uga hortagaan xanuunadaas maanka marka sida la xaqiijiyey oo culumta sayniska lagu xaqiijiyey waxa weeye saameyn wanaagsan ayay ku yeelan kartaa soomidda bishaa la soomayo kobcinta daryeelka caafimaadka maanka iyo maskaxda runtii waxaa iyadana u baahan in laysku baraarujiyo dadka markii hore qabay xanuunada maanka oo la jirana xanuunadaas looma diido inta badan inay soomaan laakiin waxaa muhiima inay dhakhaatiirtooda kala tashadaan daawooyinkay qaadanayaan bay ku xirantahay xanuunkooda intuu la egyahay ku xiran tahay sababta taxadirka u baahana waxa weeye qofku markuu sooman yahay inta badan waxaa dhacda biyaha ayaa jirkiisa ku yaraada waxyaabaha dehydrationka la yirahda ayaa ku dhaca qof baa laga yaabaa inuu saddex jeer ama afar jeer maalintii dawada qaato qofku mararka inta badan daal buu dareemayaa dadka qaarkood waxaa laga yaabaa in waxa muurka la yiraahdo oo inuu si saxa u fakaro in markuu gaajaysan yahay ay sii badato qofku hadduu xanuunka hore u qabay hurdadii ayaa laftigeedu qofka si ka noqonayso oo dee suxuur baa loo soo kacaya inkastoo ay ku xirantahay qofku degaanku joogo dadka yurub iyo mareykan iyo meelaha jooga xiliyada qaarkood soomka wuxuu kusoo aadaa xilli wareersan oo suxuurtii iyo afurkii ay udhexayso waqti yar ay udhexayso oo hurdadii qofkii laga yaabo inay ka xumaato mararka qaarkood dad xanuunada maanka ay qabaan ay la xiriiraan cuntada ayaa jirta marka kuwaa laftigoodu dhibbay ku noqonaysaa cuntadii ay waktiyadii ay cuni jireen wax iska bedelayaan marka gabagabada waxaa weeye aan ku gabagabayn lahaa hadalka sida culumta saynisku haddaan sidaa u fakarno dee islaamku way iska caddahay faa-iidadu leeyahay ajar aakhiro iyo wanaag badanoo laga arku leeyahay laakiin sida saynisku haddaynu raacno waxa weeye faa-iidooyin badan ayuu soonku u leeyahay maskaxda iyo maanka markaan leeyahay maskaxda waa xubinta maankana waxa weeye xubintaas isay u shaqaysa iyo fakarka qofka si uu fakarayo daraasadaha iyo cilmi baarista la xidhiidha caafimaadka maskaxda iyo cilmu nafsiga ayaa sheegaya in soomka muslimiintu uu yahay mid ka qayb qaadanaya kobcinta caafimaadka maskaxda sida ay sharaxayso doctor ayaan jamuus soonku dhakhaatiirta qaybi waxay u arkaanba inuu antidepression yahay meeshaad kaniin walwalkan iyo waxaan kaa biiya ama depressionkan a qaadan lahayd soonkaas iyo mindfulness iyo waxyaalo badan oo kala duwan ama meditationka oo kale ayay iyagu jeclihiin marka hore inay ku fiiriyaan marka soonku siduu marka u affecti gareeya soonku wuxuu u affecti gareeyaa hadday maxaan kasoo hadalnay seretoniankan inuu abataydka qeybkaya soo maaha markaad muddo badan soonaatid maxaa la yiraahdaye waxay dhalisaa kenetonians wax la dhaho kenetonianskaas ayaa wuxuu keenaa oo isaguna sii dhaliyaa wax la dhaho b d n f b d n f kaas marka haddaad haysatid lower level of oo b d n f ah baa inta badan maxaa kugu dhacaya depressionkan iyo waxyaalahan jirooyinkan maskaxda lasoo darisaa marka kaasna muxuu ku imaadaa soonka badan soonkaasoo ketonianskaas uu keeno kana kanuu sii dhalinayaa kaasna marka muxuu sii dhaliyaa wuxuu sii dhaliyaa hunger homer kale hor yacni hormool ah oo la dhaho grelian grelian kaasee toore oo isaguna ka dhasho soonka badan kaasaa marka wuxuu la dagaalamayaa cuduradan maskaxda hadday ahaan lahayd anxietyga walwalka iyo depressionka iyo waxaan oo dhan kaniinka marka dhakhtarka uu soo qoro oo amba walwalka inta badan yareeya ama anti depressionka ah oo depressionka kaa yareynaya oo la dagaalamaya jiradan gebigiisuba wuxu uu sameeyo waa maxay wuxu uu sameeyo waxaweyaan b d n f kaas ayuu siyaadiyaa siyaadintaas uu siyaadinayaba laba waxbay keentaa in cuduradani aysan kuu imaanin oo halkii la rabe lasoo gaarsiiyo iyo maxay kaloo keentaa waxay kaloo keentaa in haddii cudurkii uu ku hayo uu la dagaalamo uu aada u yareeyo mataqaanaa meeshii uu joogay halkaasna maxaa soonku keenayaa soonku wuxuu keenayaa meeshii kaniinkaa qaadan lahayd inuu b d n f kaneetore uu ku badiyo kabacdina resultigii kaniinka kusiin lahaa oo aad ka heshid soonkii halka kale marka isagana siduu uu dobininka u caawinayaa wuxuu u caawinayaa qofka waxaan iraa marmar dadka waxaa ku dhaca stresska oo kale iyo waxaasoo dhan waxay ka yimaadaan marka aad dareentid qanaaca inaadan dareemin inaad murugootid inaad isdhahdid goolal maan gaarin ama dadka kale isla barbardhigtid inaadan dareemin plesure waxaasoo dhan marka kaasna in balance hadduu sameynayo cuduradan way kula soo darsiyaan oo isyaro murugeysyado mataqaana amba oo aragtay dadku markay wax ku dhacaan cuduradan inay lasoo darsaan marka waxaa la yirahdaa maadaama aad soomaysid waxaad waxaad gaaraysaa achievement muujada qof waxaa noqonaysaa guul gaaraya qof waxaa noqonaysaa waqti badan commitment sameeyey oo commitmentiga kasoo baxaya qof waxaad noqonaysaa waxaad isku arkaysaa in control ah halkaasoo asagana dobaminkaasetoore kasii siyaadaya waxaad dareemeysaa marka pressure like waxaad dareemeysaa wow you know waan faraxsanahay waa soo intaasan soomanaa waxaa laga yaabaa xataa waxay yirahdaan inaad dadku wax iska jeclihiin inay hilibka iska yara dhimaan xataa ku caatada inaad caata dareentid taasna ay kusii siiso dhiirigelin waa asagana dhiirigelintay waxaasoo dhanna wuu keenaya marka caafimaad kale ayaa halkaas uu qofkii ka helayaa baa la yiraahdaa xagga kale iyadana waxaa la yirahdaa stresska laftirkeedu de wuu yareeyaa soonka oo waxaa la yirahdaa marka qofku uu sooman yahay maskaxdeena clear ayay u fikirnaa oo xataa waxaa la yirahdaa foxka foxkeena ayuu soonku badiyaa oo oo carbohydrate iyo waxan iyo culeys ka badan ee anagu caloosheena aan gelino ama qaar cuntada qaar faadka badan leh aan noo fiicneen waxay nagu sameeyaan waxay jiitaan yacni awoodeena oo dhan oo way shutdown bay naga yara dhigaan marka kan calooshaadan ebirka waxay ka caawinaysaa inuu foxkaaga uu bato saas ayaa dhakhaatiirta maxaa la dhahaa qaar oo xagga quburaha maskaxda ayay dadka ardayda marmar waxay kula taliyeen haddaad imtixaan leedahay maalintaas soon sidii maskaxdaadu uu clear u noqdo sidii foxkaaga u bato imtixaankaasna natiijooyin wacan aad uga keentid marka waa qeybo badan oo kuley benefit ah ayuu soonku noo leeyahay laakiin intaas ayaan waxaan kusoo koobi doonaa faa'iidooyinka maskaxda uu leeyahay iyo sida meeshuu qofku daawadu ka isticmaali lahaa daawadan ognahay qaararka qaar sirefacts inay leedahay inkastoo oo mar daawada aan laga maarmeynin oo faa'iidooyinkii khasaaraheeda faa'iidooyinka ay badan tahay haddana haddii aad ka maarmi kartid oo soonku kuu noqon karo dee weliba anaguna muslim baa nahay oo mar walba ajir baa kugu jira waa runtii faa'iidooyin maaragtay fiican oo waxaweyaan maskaxdaada caafimaaded iyo si kastaba kuugu fiican intaas ayaan kusoo koobayaa waa mahadsantaha walaal
intaasna dhegaystayaal waxaa inoogu idil barnaamijkii bandhiga v o a toddobaadkan tan iyo kulanti dambe sidaas iyo nabadgelyo
xuseen barre aadan ayaana soo jeedinayay barnaamijkaasi halkaad weli nagala socotaan dhegeystayaal waa washington haatana kusoo dhowaada dhakhtarka weydii kusoo dhowaada dhakhtarka weydii waxaana marti ku ah dr cabdixakiim maxamed xasan xanafi oo ku taqasustay cilmiga bulshada dhakhtarka ayaa marka hore waxa uu ka hadlayaa annagoo ku jira maalmihii ugu horreeyey ee bisha barakaysan ee ramadaan cuntada ugu habboon uguna wanaagsan in lagu afuro kadibna wuxuu ku jawaabayaa su'aalaha dhegaystayaasha
cunnada xilliga ramadaanka la cunayo waxaa aada iyo aada muhiim ah mar walbo cunnada oo maarata qofka caafimaadkiisa oo maintain garayn karta inuu qof ka qaato oo aanan keenaynin in miisaankii qofka uu kordho ama miisaankii uu lusgareeyo cunnada abuuraysa inuu qofka iska ilaaliyo waxaa muhiim ah mar walbo cunnooyinka waa noocyo badan yihiin cunnada oo mixidka ah inuu mar walbo qaato mixidka waxaan ka wadaa cunnadooyinka waxaa waaye cunno oo waxay leeyihiin yacni dheefshiidkoodia wuxuu yahay kuwa daaha kuwana dheefshiidkooda ugu dhaqsadaa cunooyinka oo dheefshiidkooda oo waqti dheer qaadanayo kuwaasa haboon mar walbo in qofkii uu maarata ku afuro cunnadaasna waa cunooyinka qolofta leh oo fibriska ah cunooyinkaasa waxay yihiin cunooyinka ugu muhiimsan oo qofkii ku afuri lahaa marka bulshadeenna soomaaliyeed iyo ummadda dhan waxaan maarata yani dardaaran ku siin lahaa in maarata ay isticmaalaan cunnada oo maarata fiberka leh oo xilliga afurka ay isticmaalaan cunnada oo maarata fiberka uu ku yaryahay inay iska yareeyaan oo maarata yani ay mar walba isticmaalaan cunnada oo maarata slow digestionka leh maarata cunnada slow digestionka ah waxay jirka ku jiri kartaa muddo sidii sacdood ah dadka inay macmacaanka iyo sokorta badsadaan xilligaas wax fiican ma ahan marka cunnada mar walba lagu taliyo in qofku uu qaato si balanced diet uu helo waa cunno ka kooban afartii group oo cunnada ah ay ka kooban inuu qofka qaato oo qayb walbo wax ka helo taasoo saacidaysa qofkii in maarata yani uu helo cunno nafaqaysan oo balanced diet ah marka cunooyinkaas oo maarata oo long term jirkiisa ku jiraayo oo maarata digestionkoodana uu daahaya ayaa waxay aan ku talinaynaa kuwaasaana waxay yihiin kuwa aadka u fiican kuwaas marka inta badan cunnada laga helo waa galeyda digirta like vegetableska greenka ah kulli waxaa waaya cunooyinka ay ku badan yihiin oo hadda aan sheegayno qolofta leh almondiska oo kale aada ugu tirsan yahay ama lowska wuu fiican yahay marka cunnada macaankooda zaa'idka uyoo kale in laga fogaado in wax badan la cuno xilliga maarata suxuurta ah iyadana wax fiican ma ahan yani xaalad oo maarata qofkii dhibaatooyin badan ku keeni karto oo gadaal ah u hadli doono waaye sidoo kale in qofka uu xilliyada suxuurta ah ama xilliyada afurka uu isticmaalo waxyaaba balowda sida sigaarka iyo wax lamid ah iyagana waxay khatar ku abuuri karaan yani caafimaadkii iyo dheefshiidkii qofka kuwaasoo hadhow iyagana dhibaatooyin badan keeni karo sidoo kale waxaa aada u bogaadinaynaa oo rasuulkeena sal lla ly slam oo asna yani bogaadiyey in timirta lagu bilaabo ama biyaha cad lagu bilaabo kuwaas waxay aada maarata ushaqaysiiyaan yani dheefshiidkii inuu si fiican u shaqeeyo timirtoo kale waa cunno soursigeeda oo excellence uu yahay oo wax badan laga heli karo fiberkiyaa ku jiro sokortii way ku jirtaa carbohydradekii iyo maadooyin fara badan oo maarata macaadin ah laga helaa sida potassiumta iyo magnesiumka waa ka buuxaan marka cunooyinkaasoo kale aadi maarata good source of energy u yihiin marka cunooyinkaasa qof dadka aan kula talin lahayn inay qaataan xilliyada afurka iyo suxuurta intaba dr cabdixakiim waxaa sheegtay in dadka aanay ku afrin oy ka fogaadaan cuntada la shiilay soomaaliduna waxay aada u cuntaa oo ay jeceshahay burka iyo sambuuska iyo waxyaabo kale oo lamid ah maxaa dhibaato caafimaada ay u keeni karaan dadkeena waxaa moodaa xilliga soonka ah inay diyaargarow dhankaas ay sameeyaan mar walbo taasoo ah yacni wax khataro fara badan oo caafimaadka keeni karta badanaana aan aragno xarumaha caafimaadka nooga imaado aan ku aragno oo maal walbana aan la tacaalno bulshooyinkaas inta badan waxay ka cawanayaan yani cunooyin fried ah inay isticmaalaan la shiilay kuwaasoo caafimaad ahaan dhibaatooyin badan ku keeni kara sida laab olol inay keento cunadii inay shiidmi weyso yani in miisaan badan ay jirkiisa qofka ku siyaadayso waxay kaloo ku keeni kartaa xaalada ah qofkii in maarata u yeesho maxaa la dhahaa dibiryo ama calooshiisii inay fadhiisato waxyaabaas dhan way ka imaan karaan cunooyinkaas la shiiday marka waxaan tala ku bixin lahayn cunooyinka la shiilay oo maarata cunooyinka la siiyay sida sambuuska iyo maarata yacni cunooyinkan ay ka mid yihiin bardhada iyo burka intaba in la joojiyo si bulshada ay maarata caafimaad u helaan aana la rekomandgareeyo cunooyinka qolofta leh dadkana ay wax badan cunin cunooyinkaasa asal ah iyagaana muhiim ah dadka inay qaataan aan kula talin lahayn waxaa tiri dadku waa inaysan cunin cunto badan xilliga suxuurta hadday cunaan maxaa ka imaan kara haliso badan oo caafimaada ka imaan kara horta cunnada maadaama suxuurta xilligeedii waqti dheer la soonaanayo usan wax cunaynin waxaa recommended ah inuu qaato cunada oo dheefshiidkeeda waqti dheer uu qaadanayo taas inuu qaataa muhiima sida soortoo kale waa aadan maarata aan u bogaadinaynaa dadkeenana way ku fiican yihiin dhankaas aaday u isticmaalaan yani soortoo kale waxaa ku jiro fiber badana ku jiro in yacni ay shiidmato waxaa laga yaabaa sideed saacadood ilaa toban saacadood inay qaadato qofkii marka taas waxay u awooreysaa in uu maarata yani energy ku filan uu sii helo oo ku wato cibaadadiisii iyo maarata yani wala waxyaabaha muhiimka ahaa inuu soonka u sameeyo shaqooyinkiisi cibaadadiisi kulli uu ku wato taasoo muhiim u ah qofka inuu maarata energy fiican ka helo waxaa kaloo aada muhiim u ah haddayna aan sheegnay xiliyadaas oo kale biyaha intay la egyihiin xilliga suxuurtii afarka inta udhexeyso dadka inay isticmaalaan biyo aada u fara badan taasoo maarata yani saddex litir iyo wax ka badan qofka hadduu awoodi karo inuu isticmaalo si yacni dheefshiidkiisa aada ay u saacidaan ay u kaabaan yani dheefshiidkii taasoo aada muhiim u ah caafimaadka qofka especially yani caafimaadka oo maarata yani dheefshiidka iyo g i t oo dhan si cuno cuno cuno cunadaas maarata aada u isticmaalo qofka aada muhiim yihiin iyo jirkiis inuu helo hydration wax la dhaho inuu maarata jirkiisa fuuqiisa helo oo qofka maarata u muuqanin physically qof fuuq baxsan uusan u muuqan micnaha intaasina dhegeystayaal waxaa ku dhan dhakhtarka weydiiyu marti ku ahaa doctor cabdixakiim maxamed xasan xanafi oo ku takhasusay cilmiga bulshada intaa barkala kulmi doono sidaa iyo nabadgelyo haatana dhegeystayaal waxaad ku soo dhowaataan xubintii doodda gaaban waxaa soo jeedinaya xuseen xasan dhaqane
kulanti wacan dhegaystayaal ku soo dhowaada xubinteenna doodda gaaban sannadahan dambe waxaa aada looga cabanaya muqaadaraad nooc cusub oo dhallinyarada soomaaliyeed qaarkood ay aada u isticmaalaan waqtiyadan dambe xitaa waxaa la sheegay in ardayda ay fasalada dhexdooda ku isticmaalaan haddaba ardayda beledweyne iyo kuwa guud ahaan gobolka qayb ma ka yihiin kuwa isticmaala muqaadaraadka loo yaqaano taabuu waa xubinteena dooda gaaban waxaa toddobaadkan igu marti ah aqoon-yahan cabdiraxmaan axmed xubey iyo jaamac maxamed mahad guddoomiyaha midowda macalimiinta gobolka hiiraan hadalka waxaa ku horeynaya aqoon-yahan cabdiraxmaan ardada iskuoleyda ah iyo dad badan oo dhallinyaraha da'yarti ah ayaa isticmaalaya maadadaasuna waa maado khatara oo dadka caafimaadkoodana khatar ku ah akhlaaqdana khatar ku ah dadka dhaqaalihiina khatar ku ah ilaan haddii darooga timaado ammaanka ayay khatar gelinaysaa waa mahadsantaha cabdiraxmaan haye ustaad jaamac walaalkay cabdiraxmaan taasi waa ku dhaliilayaa horta arday marka la yidhaahdo waxaa waxyaabaha qaar oo ka mamnuuca waxyaabahaasa ka mid ah dabcan way jiraan dhallinyaro isticmaasho balse arday iyo dhallinyaro oo ay kala tahay arday way jirtaa oo waxbarashadii ka dhacday oo arday saaxiibala ah dadka magaaladana waxaa hadda erey ah waxaa jirto ardayda waxay isticmaalaan taabuu erey magaalada ku jiro waaye balse wuxuu yeeshay sifaadka dadka maanduuriyaha isticmaalo markaasay moodaan inuu maanduuriya isticmaalo ardayga waxaa la rabay sifooyinkiisa waxaa ka mid ah inuu yahay nadiifun calaa madharihi in jirkiisi uu nadiif yahay arday marka waxay arkeen aan jirkiisi nadiif ahayn habeenkii dhafro ama mobeyl ama cayaaro ku dhafro subaxii marka asigoo indhihii taagan yihiin ama timihii soo shallaysanin ilkihii wasaq ka ah markaas waxaa laleeyahay taabuu isticmaalaa sifaadkii oo dadka maanduuriyaha maadaama uu yeeshay dadkina waxay isleeyihiin kan taabuu isticmaalaa dhafarkia marka wuxuu u keenayaa inuu yeesho sifaadkii laakiin isma lihi ani arday fasal ku jira in uu taabuu isticmaalo taasina suuragalna kuma noqon kartaba xagga waxbarashada iyo xagga macalinka kontaroolka fasalka waa mahadsan tahay ustaad jaamac cabdiraxmaan waxaa tiri ardayda way isticmaalaan weliba marka ay fasalada ku jiraan maxaa caddeyn u haysaa bismillahi raxmaan raxiim marka koowaad horta markaan ka soo bilaabo muqdisho ayuu ka soo bilowday noocan maadadan taabuuga oo darogiska daragiska sababtu waxaa weeyaan dadka reer muqdisho dhan ayaa sanadihii hore ka wad hadlayay culimmadooda ganacsatada dhakhaatiirta macalimiinta kulli wax macruufoo la ogyahay waaye mujtamaca dhan ay ka hadleen telefishinada iyo idaacadaha lookalka iyo waxaasoo dhan ka hadleen sababtuna waxa weeye waxa oo mushkiladda ugu weynoo lagu arkay waa ardadii aad bay u isticmaaleen hadday yihiin heerka iskuulka dugsiga sare iyo iskuullada caadiga iyo heer jaamacadeed rag iyo dumar xataa looma kala saarin dhibaatada laga sheegayo meeshaas yani waxa weeyaan gabdhuhuna way isticmaalaana la yidhi wiilashuna way isticmaalaan taambuuguna waa maado yar oo lasoo gado oo qofku sidii qof tabaa ka gashanaya intuu daanka u gashto oo fasalkii soo fariisanaya hadday jaamacad tahay hadday iskuulkii tahay sidaa daraaddeed marka ardaygii fasalkuu fadhiyaa casharkii wuu socdaa waxaa loo haystaa ardaygaanu inuu casharka dhegeysanayo inuu ku taxan yahay maaragta duruusta baxaysa haddana waa maqanyo waa daroogeysan yahay maadadaas marka maaddo aad iyo aad ardada uga xoog badan weeye waana dhibaato soo kortay maadaama ilihii human resourcekii ama meeshii bini aadamka laga horumarinay oo ardadee uu galay waa fasaad weyn oo dadka ku dhacay
horta midda la dhahayo in fasal uu ku dhex isticmaalo kan jaamacad ahaan iyo kan dugsi sare ama dugsi hoose wuxuu ahaanayaba ha ahaato horta taabuuda waxay u baahan tahay howlay u baahan tahay in bacda laga furo in afka la gashto candhuuf la tufo haddee fasal dhexdiisa arday candhuuf kuma tusfi karo kuwa la fadhiyaa sheegi kara horta ilama aha in fasal horta uu ku dhex cuni karo isla sidaasoo kale haddana ardayga iskuulka markuu soo galo ama jaamacadda uu soo galo mudduu fadhinayaa muddadaas uu fadhiyane waxaa la kala ogaan karaa in ardaygani uu xaadir u yahay waxbarashadii iyo inuusan u ahayn waxaa dhacda arday in jaamacadda intuu ku jiro ama dugsiga sare intuu ku jiro fasalka uu ku jiraahi in macalinkii uu kontaroolo waxaa ka dhici karta mararka qaar in ardaygii isagoo dugsiga iskuulka markuu kasoo tago dhanka waalidkao kale in kontaroolkii waalidka inta la waayo laakiin dhanka iskuulaadka ama macalimiinta ama maamulkaba aadaa looga adkaya waa meesha keliya hadda dowladda yar la dhihi karaba goobaha waxbarashada sababto ah subaxii markuu yimaado masraxa la geynaya ama daabuurka waa la faylinaa fasalaa la geynaya macalimiina iskuba bedesho fursad uuba arday in uu ku soo baxo ama uu ku isticmaalo muqaadaraadna maba jirtaba waxaa jirta marka arday ama dhalinyaro oo bannaanka joogto oo aan waxbaranin oo iska isticmaasho way jirtaa oo ku dayanayso kuwii ku waaweynaa oo ama qaadka isticmaalo ama sigaarka cabo dabcan kuwaasuna uu hoosgalayaa laakiin aniga ilama aha in arday waxbartay uu isticmaalo
cabdiraxmaan iyay kula tahay in waajib ka saaran yahay wax ka qabashada dhibaatadaas in wax laga qabto cid kasta oo mas-uula ayay maaragtay hoos imaanaysaa mar dhibaato caafimaad ay leedahay oo waxaa la rabaa dadka caafimaadka bahda caafimaadku inay ka hadasho mar dhibaato akhlaaqeed ay leedahay oo dadka macalimiinta iyo waalidiintu inay iska kaashtaan marna dhibaato amniya ay leedahay waxaa la rabaa booliiska iyo nabad sugidda iyo dadka oo hay-aadka hay-adaha amniga ka shaqeeya iyo nabadgelyada ka shaqeeya inay wax ka qabtaan taas ayaa u baahan in wax laga qabto waxaadna moodaa in jilaac badanu ka jiro arrintaas la dayacay taabuguna maado jirto khatar oo soomaaliya ka jirta weeye oo dadku ay aad u isticmaalaan weliba dadka waxbartay ama iskuullada dhiganayo dhallinyarada markaan dadka waxbartay leeyahay waa ardada dadka ardada ah oo undergraduationka waaye dadkaas aan ka hadlayno
ustaad jaamac waxaa tiri ardaydu ma isticmaalaan mar haddii magaalada laga isticmaalayo oo dad la da ah ay isticmaalayaan maxaa diidaya in ardaydu ay isticmaalaan dabcan waxaa diidi kara horta arday waxbartay arday waa la yaqaanaaho qof mustaqbal leh oo maaragtahay hiigsanayo in mustaqbal uu dhisto oo ubaxi dalka ah oo muraayadii dalka ah asigaaba u suuragelaynin midda ahne waxyaabahan kale oo taabuudi iyo lagu mashquulayane waxay la mid tahay qof t b qabo oo laga daaweynayo hergab magaalada waxaa lagu cunaa qaad qaadkan ugu daran marka qof qaad soo iibsanayo oo haddana taabua ilmo kicilina leh ama dowlad ha ahaato ama hay-ahadda ha ahaadaano qof tii bisho qabo waa qofka qaadka cunayo kale haddii layihahdo marka hergabaa laga daaweyna waa taabudi hergab waa taabu t bdina waxa waaye qaadkii ama jaadkii sidaa awgeed waxaa u baahannahay horta marka koowaad in qaadkii iyo ama la kontaroolo sigaarkii iyo waxyaabahaas laakiin taabuuda waa waa nooc tubaakada ka mid ah ardayga marka tubaako fasal ku dhex cuni karo ama soo gashan karaa himaala qofka waa sarqaamaya dabcan jirkiis waa isbedelayaa odoorihiis waa isbedelayaa sidaa awgeed magaalada ayay ka jiri kartaa laakiin goobaha waxbarashada waa daleecayn oo ku timid dhanka waxbarashada oo lagu daleecaynayo ama macalimiintii waxbaraysay ama ardaydii lagu daleecaynayo tala ahaan marka waxaan usoo jeedin lahaa sifaadka waalidiinta inay ka toosiyaan ardayga ama canugooda markuu guriga ka soo baxayo subixii in tintiyo isoo shanlaysan uu soo baxo isoo qabaystay isoo soo cadaysta uu soo baxo taa waxay keentay hadduu uu shanlaysan waayo ama cadaysan waayo ama habeenkii lix sac toddoba saac siddeed sac hadduu soo jeed ku gaaro subixii isoo indhaha taagan yimaado dhadhaca yimaado in lagu sifeeyo markaas ardaygii inuu taabuu cuno laakiin hadduu fiidkii seexdo maaragta subixiina asoo diyaarsan uu iskuulka yimaado markaas sifooyinkii ardayda wanaagsanuu imaan lahaa mana mana lagu tilmaami lahayn dadka bulshadana kuma tilmaami lahayn ardayga taabuu cuno
cabdiraxmaan ma ognahay xilligii uu dalku soo galay muqaadaraadkan ama noocan maamdooryaha ee taabuuga la leehay bismillahi sida badan inta la sheegayo oo taariikhda iyo dadka xogaalka ah markaan weydiinay ama wareysanay waxay sheegayaan xilliga uu soo galay taamuuga dhulka waa rabiicul carabi waxa loo yaqaan ama gugii carabta ama kacdoonkii carabta ka dhacay oo lagu riday ayaan mamaaligtii iyo madaxweynayaashii xukuumaadkii carabta ka jiray markii la riday ayuu dalka soomaaliya soo galay sida ay sheegayaan riboorada yani waxa weeye xaqaa'iqa u dhow dadkii carabta ahayoo soo yaacay oo yeman ka soo yaacay oo suuriya ka soo yaacay oo caalamka carabta ka soo ciraaq ka soo yaacay oo burburkii ka soo cararay ayaana maadadan yaqiinay maadadan waxaa la sheegayaa inay tahay maado ka baxda dhulka carabta iyo hindiya iyo dhulkaas aasiya loo yaqaan kuwooda fog iyo kuwooda dhowba marka xilligaas ayuuna soo galay maadadaas ustaad jaamac maxay tahay in waalidiinta iyo kan macalin ahaan ay sameeyaan mar haddii magaalada laga isticmaalayo muqaadaraadkaasi lagana yaabo adiga inkastoo aadan marna ogolaan in arday uu isticmaalayo fasal dhexdiisa laga yaabo in ardaydu ay isticmaalaan maxay tahay tallaabada la doonaya in la qaado
aniga waxaan kula talin lahaa taabuuda waxaa ka horeyso qaadka sababtoo ah intuu qaad jiro oo maaragtay qaadka iyo taabuuda iyo waxaano dhan waa isku daraagis sidaa awgeed daraagiskii waaweynaa oo qarashkii lagu beelaayay oo waalidiinta qaar cunaan taabuna waxay noqon kartaa dabcan wax iska yariraa marka laakiin dabcan taabuuda waa wax ganacsiga ka mid ah in ganacsigii ama dekadihii uu kasoo degayoo kale in laga kontaroolo way dhici kartaa laakiin waxa ugu daran waxa waaye maandooriyaasha waaweynka ah oo qaadka u kowka yahay marka qaad la joojiyo ayuu taabuudana la joojin karaa
intaa waxaa ku eg xubinteenna dooda gaaban waxaa dooda igala qayb galay cabdiraxmaan axmed xubi iyo jaamac maxamed mahad inta xubin midaan la mid ahan dib kaga kulmayno waxaan idinku dhaafayaa nabadgelyo
waxa uu kaasi ahaa waryaheenna xuseen xasan dhaqane oo soo jeedinaya dooda gaaban halkaad weli nagala socotaan dhegeystayaal waa washington haatana qodobadii warka ugu waaweynaa ciidamada ammaanka ee bakistan ayaa howlgal ay furiyeen goor habeenoo ku dilay sideeda ka mid ahaa kooxaha fallaagada ee ku sugnaa meel u dhow xuduudda afghanistan sida uu sheegay milatariga iyadoo israsaaseyn dhex martayna ay sababtay dhimashada hal askari iyo dhaawac afar kaloo askarta ka mid ahayd sida lagu sheegay bayaan ka soo baxay milatariga bakistan israsaaseyntaasi ayaa ka dhacday deegaanka shin warsak ee koonfurta waziristan oo ah degmo ku taala waqooyiga galbeed ee gobolka khaybar bakhtunwax halkaasi oo howlgal sirdoonihii laga sameeyey boqolaal kun oo dibadbaxyaal ayaa buuxiyey waddooyinka faransiiska maanta oo khamiis ah maalintii kub iyo tobanaada dalka oo dhan ay markaasi banaanbaxyadaasina kaga soo horjeedaan soo jeedinta dowladda ee ah in da-da howlgabka laga dhigo lixdan iyo afar sano dareenka caradale ee dadweynaha ee qorshaysan ayaa wiiqay madaxweynaha faransiiska emmanuel macron hay-adda ugu sarreysa faransiiska ee arrimaha dastuurka ayaa tixgelin doonta da-da howlgabka golaha dastuurka ayaa la filayaa in uu soo saaro go-aan bishan mucaaradka makarona waxa ay rajeynayaan in si weyn ay u xadidi doonaan soo jeedintiisa wasiirada arrimaha dibadda ee sacuudiga iyo dalkaasi iiraan ayaa maanta oo khamiis ah waxa ay ku kulmeen magaalada beijin ee dalka shiinaha kaasi oo ahaa kulankii ugu horreeyey oo rasmi ah muddo ka badan toddoba sano kulankaasi ayaa waxa uu ku soo aaday si loo dhammeeyo wadaxaajoodka labada dhinac kadib heshiis deg deg ah oo diblomaasiyadeed oo shiinuhu uu garwadeen ka ahaa bishii hore islamarkaasina lagu gogol xaalayo sidii uu caadi u noqon lahaa xiriirka labada dal halkaad weli nagala socotaan waa washington haatana waxaad ku soo dhowaataan qasiidadan
بالنصر وبالفارق رضي بهم وبآلهم عجل بنصر وبالفارق يا رب بهم وبآلهم عجل بنصر وبالفارق يا رب بهم وبآلهم عجل بنصر وبالفارق ilaahi adduunka unkee bani aadam imaan uga yeelo adigaa nimcalanku ayuu banaaye aan daawana nuurka eego wejigaaga ka soo ifaaye ayaansa qiyaame udgoone rasuulka agtiisa nageeye yaa rabbi bihim وبآلهم عجل بنصرك وبالفارق يا رب بهم وبآلهم عجل بنصرك وبالفارق عداوينو إيبي أدون كبير قوقي عداك وديار الشيخ رحمتاada allow noo ku dee qabiilo cadaawana nuurka eego wejigaaga ka soo ifaaye ayaanta qiyaame u doone rasuulka agtiisa nageeye rabbi bihim وبآلهم عجل بنصرك وبالفارق يا رب بهم وبآلهم عجل بنصرك وبالفارق ilaahi dhagaxda ku'uuma dhexdooda naflee ku ogsoono adigaa la gargaar muuqdaa oo nibkanaaye andaawana nuurka eego wejigaaga ka soo ifaaye ayaanta qiyaame udgoone rasuulka agtiisa nageeye yaa rabbi bihim وبآلهم عجل بنصرك وبالفارق يا رب بهم وبآلهم عجل بنصرك وبالفارق awood lala yaabo intaa lagu faano adaa isu yeesho deeqdaadu abiid adigayna gudhayne cadaawana nuurka eego wejigaaga ka soo ifaaye ayaanta qiyaame udgoone rasuulka agtiisa nageeye yaa rabbi bihim وبآلهم عجل بنصرك وبالفارق يا رب بهم وبآلهم عجل بنصرك وبالفارق cadaadumi aawan ruuxii u badheedha abaalmarin doone intaan joogna ifka allowna ilhaami cadaawana nuurka eego wejigaaga ka soo ifaaye ayaanta qiyaame udgoone rasuulka agtiisa nageeye yaa rabbi bihim وبآلهم عجل بنصرك وبفارق يا رب بهم وبآلهم أجل بنصرك وبالفارق
eebbow ayaanta qiyaamo rasuulka agtiisa nagee qasiidadaasi uu qaadayay cawaale aadan waxa ay ugu dambaysay idaacaddeenii galabtii wararka b o a nabadgelyo